galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabtii oo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galab sabti ah bisha maaj ee sanadka labada kun shan iyo labaatankuna waa shan iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen maxamed qodobada ad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan tartan qur-aan akhris ah oo ay dowladda soomaaliya u qabatay dhallinyaro ka kala socday maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaa la abaalmariyay ilaa todobada ugu horeysa qofka ugu horeeyay wuxuu ku guuleystay ilaa labaatan kun oo doolar marka labaatan kun oo doolar waxaa ka qiimo badan maxaa la lahay sharafka iyo qiyamka iyo maxaa la ixtiraamka uu ku dhex yeeshay bulshada iyo sumcadda uu usoo hooyey maxaa la lahay soomaaliya guud ahaan gaar ahaan macalinkiisa waalidkiisa gobolka uu u tartamayey
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida mid ka mid a hogaamiyaasha sare ee kooxda daacish ayaa la dilay sida ay xaqiijiyeen saraakiisha maraykanka iyo ciraaq kadib howlgal wada jir ah oo ay ku bartilmaameedsadeen hoggaanka kooxda ra-iisul wasaaraha ciraaq maxamed sheekh suudani ayaa shaaca ka qaaday guusha howlgalka isagoo bartiisa ex ku sheegay in hay-adda sirdoonka ciraaq ay si guulla u khaarijisay cabdalla maki muslax al rufayci oo ahaa ku-xigeenka hogaamiyaha daacish ra-iisul wasaaraha ciraaq waxa uu dilka rufayci ku tilmaamay guul amni oo weyn ciidamada gaarka ee ciraaq ayaa sidoo kale xaqiijiyey in al rufaaci lagu dilay duqeyn cirka ah oo khamiistii ka dhacday lamadegaanka al ambaar ee galbeedka ciraaq madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isna bartiisa truth social ku xaqiijiyey dilka al rufayci isagoo sheegay in hogaamiyihii daacish ee ciraaq la dilay kadib markii si joogto ah loo daba joogay wuxuu xusay in nolosha al rufaaci lasoo afjaray islamarkaana howlgalka si wada jir ay u fuliyeen dowladda ciraaq iyo maamulka kurdida ee waqooyiga ciraaq taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee centcom ayaa sheegay in al rufayci lagu dilay duqeyn sax ah oo khamiistii ka dhacday dalka ciraaq iyadoo lagu xaqiijiyey dhimashada d n a laga qaaday kadib weerarkii hore ee uu ka baxsaday sidoo kale waxay sheegeen in al rufayci iyo xubno kale oo daacish ah ay ku xidhnaayeen jaakadaha qarxa xilligii la dilayay islamarkaana ay wateen hub kala duwan saraakiisha ciraaq waxay sheegeen in dilka al rufayci uu ka dhashay dadaal socday muddo laba sano ah si loo ogaado goobta uu ku dhumanayay iyadoo lixdii bilood ee lasoo dhaafay la helay xog muhiima oo horseeday dilkiisa xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio ayaa bayaan uu jimcihii soo saaray ku sheegay in danjire ibrahim rasuul aan hadda kadib laga soo dhoweyneynin maraykanka isagoo sheegay inuu yahay qof neceb maraykanka iyo madaxweyne donald trump ruubio ayaa bartiisa ex ku yiri safiirka koonfur afrika ee maraykanka mar dambe lagama soo dhoweynayo dalkeena madaxweyne hore maraykanka jo biden ayaa warqadaha danjiranimo ka gudoomay rasuul saddex iyo tobankii bishii january sida uu ku cad bogga internetka safaarada south africa ee maraykanka waxaana ahayd markii labaad ee uu noqonayo danjiraha koonfur afrika ee washington ma jiro wax wara oo arrintan ku saabsan oo kasoo baxay dalka koonfur afrika xiriirka maraykanka iyo koonfur afrika ayaa bilihii dhowaa ahaa mid sii xumaanayay maamulka madaxweyne trump ayaa dhowaan ka jaray south africa kaalmo dhaqaale oo maraykanku siin jiray islamarkaana ku eedeeyey in ay si sharci darra ah dhulka uga qaadato dadka caddaanka ah ee laga tirada badan yahay iyadoo eedeyntaasi ay beenisay dowladda koonfur afrika diblomaasiyiinta ugu sarreeya dalalka g n ayaa jimcihii shalay ugu baaqay ruushka inuu aqbalo xabad joojintii uu maraykanku soo jeediyey si loo soo afjaro dagaalka ruushka iyo ukrein haddii kalena uu wajihi doono cunaqabatayno dheeri ah wasiirada arrimaha dibadda ayaa sheegay in ay ka wada hadleen tallaabooyin dheeraad ah oo lagu cadaadinayo ruushka haddii uu diido heshiiskan kuwaas oo ay ka mid yihiin cunaqabatayn cusub iyo xadidaadda qiimaha shidaalka iyo taageero dheeraad ah oo la siiyo ukrein bayaanka wadamada G7 ayaa sidoo kale lagu sheegay in dalalkii ay adkeeyeen taageeradooda shuruud la-aanta ah ee Ukraine si ay u difaacdo jiritaankeeda xorriyadeeda iyo madax banaanideeda iyo weliba midnimadeeda dhuleed bayaanka ayaa imanaya xilli ruushku uu sheegay in uu wax badan ay weli dhiman yihiin si loo gaadho heshiis xabad joojin ah taasoo muujinaysa in ruushku aanay si buuxda u aqbalin hindisaha dowladda Mareykanka intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a tartanka sanadlaha ah ee qur-aan akhriska ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho tartankan oo wiilal iyo gabdho ay ku tartamayeen xifdiga qur-aanka kariimka ah ayaa waxaa maamul goboleedyada ku matalayay min afar xubnood wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta soomaaliya saalax shariif sayid cali ayaa tartankan uga waramay wariyaha v o eda nuur xasan nuur waxaa sanadkii saddexaad si joogto ah u socda tartankii qur-aanka kariimka oo uu taabagelinayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay qabanaysay dowladda xukuumadda danqaran tartanka wuxuu kasoo bilowdaa dowlad goboleedyada ayaga maxaa la lahaay tartan local ay soo qabtaan intii kusoo guulaysta ayaa waxay usoo gudbaan tartanka qaranka marka tartankan maxaa la dhahay waa sanad saddexaad oo maxaa la dhahay joogto ah marka sanadkan wuxuu ahaa tartan aad u xiiso badan oo aad u qiimo badan marka dhammaan maxaa la dhahay ardaday timid ee maamul goboleedyada ka yimid ayaa ku tartamay marka waxaan rajaynaynaa insha allah tartankan in sanadada soo socda uu ka xiiso badnaan doono haddii ilahayd sanadkan waayo marka tartamayaasha ka qayb galay imise ayay ahaayeen
tartamayaasha waxay ahaayeen marka koowaad tartamayaasha kala socda dowlad goboleedyada maamulka khatimo state iyo gobolka banaadir marka maxaa la dhahay dowlad walba ilaa afar qof ayaa ugu qaybgelaysay oo afarta qof ugu horeysa ah marka tartankan wuxuu ahaa tartan wiilashii gabdhahaba ka dhexeeya oo maxaa la dhahay si haddii loo fiiriyo wiilashii gabdhaha ku tartamayey si haddii loo fiiriyo dowlad goboleedyada iyo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayuu u dhexeeyey tartanka marka tartan soomaaliya maxaa la dhahay guud ahaan ayuu ahaa sanadada soo socdana waxaan rajaynaynaa tartanka inuu soomaaliya sii dhaafo ilaa maxaa la dhahay east africa gobollo maxaa lahaa waddanka east africa ay kasoo qayb galaan oo uu noqdo tartan caalami ah hadda waxaa lagu tartamaya xifdinta qur-aanka kariimka iyo tajwiidkiisa laakiin sanadada soo socda waxaan rajaynayna insha allah in lagu soo biiriyo tafsiirka qur-aanka kariimka axkaamta maxaa lalahay sanadkanba kitaab maxaa lalahay tafsiir atfaal lahay oo tajwiidka ka hadla ayaa ku jiray tartamada marka waxaan rajaynaynaa insha allah tartanka sanadba sanadkii ka dambeeyay inuu kasii xiiso badnaado waana tartankii ugu horeeyay noociisii away oo soomaaliya ka dhaca haddii waayadii hore ay qaban jireen maxaa lalahay jamciyaad iyo dad loo kale ay qabanayeen waxaa sharaf aada u weyn ah in maxaa lalahay dowladda soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya tartankii ay taabageliyaan ay hormuud ka ahaadaan waa wax aada loo bogaadiyo aada u weyn way waayo marka dhanka abaalmarinada iyo sida loo kala guulaystay haddii aad noo soo koobto
abaalmarinada maxaa la dhahay waxaa la abaalmariyay ilaa todobada ugu horeysa qofka ugu horeeya wuxuu ku guuleystay ilaa labaatan kun oo dollar marka labaatan kun oo dollar waxaa ka qiimo badan maxaa la dhahay sharafka iyo qiyamka iyo maxaa la ixtiraamka uu ku dhex yeeshay bulshada iyo sumcadda uu usoo hooyey maxaa la dhahay soomaaliya guud ahaan gaar ahaan macalinkiisa waalidkiisa gobolka uu u tartamayey marka kan ugu horeeyay labaatan uu ahaa ilaa toban iyo shan toban kun saas ayay ahayd marka maxaa lalahay abaalmarin qaali ah ayaa la guddoonsiiyey waxaa ku guuleystay wiil kasoo jeeda degmada buurhakaba buurhakaba maxaa lalahay waxay ku guuleysteen tartan oo hay-ado kale ay qabteen oo arkaya igoo ku guuleystay sida salaam foundation camal marka maxaa lalahay buurhakaba waa sanadkii labaad oo ay si maxaa lalahay ay ugu guuleysanayaan waaye marka waxaa kasoo jeedaan wayna dad ahludiin ahlu sharaf ah marka buulakab in lala tartamo oo soomaalida kale ay la tartamaan aan rajaynayna insha allah oo qur-aanka lagu tartama tartanka wuxuu kaloo xiisa kusii lahaa sanadkan xafladda abaalmarinta waxay ka dhacday madaxtooyada qaranka ardadaas guuleystayaasha ah waxaa lagu abaalmariyey madaxtooyada qaranka madaxweynaha ay la afureen maxaa lalahay madaxweynaha ayaa ay la sheekaysteen madaxweynaha ayay maxaa lalahay gacantiis madaxtooyada qaranka uu ku abaalmariyey waa markii ugu horeysay oo madaxtooyada qaranka soomaaliyeed xaflad noocan ay ka dhacda waaye marka insha allah waxaan rajaynaynaa maxaa lalahay in dadaalada qur-aanka aan sii laba jibaarna dowladda xu- ah, xukuumaddan qaran waxaa ka go-an in ah, diinta ay u khadmaysa oo maxaa la lahay afkaarta qaladan sida khawaarijta iyo waxyaabaha maxaa la lahay wadanka ha- ah, maxaa la lahay dhibaatada ku hayana laga hortaga Ah, bulshadana maxaa la lahay diintooda loo haga ayaa naga go-an
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxauu ahaa wasiir ku-xigeenka diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalk ee soomaaliya saalax shariif sayid cali oo u waramayay wariyaha v o eda nuur xasan nuur halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a inkasta oo dhammaan maraakiibta badda ee maraykanka ay la tacaalayaan caqabado kala duwan saraakiisha ayaa u sheegay v o a in yaraanta maraakiibta dagaalka ee nooca badda iyo berigaba ku shaqeeya ee loo yaqaano beribiyoodka ay gaadhtay heer halis ah inkastoo maraakiibtan oo loo yaqaan amfibs ay ka yihiin keliya boqolkiiba toban maraakiibta ciidanka badda haddana waa beddelka ugu habboon ee maraakiibta diyaaradaha xambaara marka ay timaado howlgallada degdega ah maraakiibta badda ku shaqeeya ee islamarkaana beriga ku socon kara waxa ay sidoo kale yihiin maraakiibta keliya ee loogu talagalay ciidanka badda si ay qalabkooda iyo ciidankooda uga daabulaan badda una geeyaan xeebaha marka weerar la fulinayo wariyaha v o eda ee bentagonka kaarla baab ayaa warbixintan diyaarisay marka taliyayaasha ciidamada maraykanka ee daafaha caalamka ay u baahdaan awood ciidan oo dheeraad ah waxay inta badan u yeedhaan kooxda ciidamada badda u qaabilsan sahanka oo ah koox ka kooban qiyaastii laba kun oo askari iyo ciidanka badda oo ku socda maraakiibta dagaalka ee nooca amfibiska loo yaqaano ee badda iyo beriga loo isticmaalo saddex ka mida maraakiibtaasi ayaa la isugu darayaa si loo sameeyo cutubyo deg deg ah oo diyaarsan islamarkaana xambaarsan kumanaan ciidamo oo dheeraad ah marka la howlgeliyo ciidamadan iyo maraakiibtoodu waxay qabtaan howlo badan oo isugu jira weeraro iyo badbaadinta dadka rayidka ah iyo gargaar deg deg ah oo laga fuliyo goobaha ay masiibooyinku ka dhacaan sida uu sheegayo generaal eric smith oo ah taliyaha badda maraakiibta amfibis waa lafdhabarta howlgallada maariniska waa qayb aan la-aanteed la sugi karin howlaheenna generaal eric smith oo ah taliyaha sare ee maariniska maraykanka waxa uu u sheegay v o a in militarigu ay u baahan yihiin saddex cutub oo ka kooban saddex maraakiib oo noocan ah si in joogto ah loo howlgeliyo mid laga dirayo xeebaha bari mid laga dirayo xeebaha galbeed iyo mid ka socda jabaan qorshahan ayaa loo yaqaanaa saddex dhibic eber wariyaha v o eda carla baab ayaa arrintaasi weydiisay generaalka maya waxaan haynaa ciidamada waxaan haynaa diyaaradihii dagaalka waxaa kaloon haynaa guutooyinka laakiin maraakiibta amfibis ee badda iyo beriga ma haysano yaraanta maraakiibtan oo wakhti dheer soo jirtay tan iyo bilowgii labadii kun waxay keentay khilaaf u dhexeeya ciidamada mariniska iyo kuwa neyfiga xilli maraykanku uu ku mashquulsanaa dagaaladii ciraaq iyo afghanistan maraakiibta badda iyo berigu waxa ay sameeyeen dib u dhac xagga dayactirka ah taasoo keentay burbur aan la xallin waa sidii baabuur aad si joogto ah u wadato adigoon weligaa saliidda u beddelin kadibna aad filayso inuu kuu shaqeeyo shan iyo toban sano si nidaamka howlgalka maraakiibta loo hagaajiyo taliyaha marinsku waxa uu sheegay in uu u baahan yahay ugu yaraan toddobiyo labaatan maraakiibta badda iyo beriga si ay suurtagal ugu noqoto howlgalka joogtada ah ee saddex cutub oo ka kooban saddex maraakiibta oo kuwaas oo u kala qaybsan sagaal howlgallo ku jira sagaal markab oo lagu tababarayo ciidanka iyo sagaal kale oo la dayactirayo laakiin boqolkiiba boqol lama hubo suurtagalnimada helitaanka tiradaasi sidaas darteed militarigu waxa ay filayaan in boqolkiiba siddeetan la helo taasoo micnaheedu tahay toddoba maraakiib ayaa diyaar u noqonaya halka toddoba kalena lagu tababaraya ciidanka iyadoo afar maraakiib oo dheeraad ah loo baahan yahay taasoo wadarta guud ka dhigaysa koob iyo soddon maraakiibta amfibiska ee badda iyo beriga maraakiibta ciidamada neefiga haatan waxa ay leeyihiin labiyo soddon maraakiib oo noocaasa balse maxay tahay sababta aanay maarinisku ugu fileen arrintaasi waxaa ka jawaabaya taliye shalby oakley kalabar maraakiibta dagaalka waxa ay ku jiraan xaalad burbur ah kuwa badda iyo beriga ayaa laga hadlayaa nidaamyadooduna si sax ah uma shaqeeyaan sidoo kale arrintaasi waxaa ka hadlay taliya generaal eric smith haddii heerka diyaargarowgaagu yahay boqolkiiba konton halkii looga baahnaa boqolkiiba siddeetan inuu ahaado markaasi dhibaato weyn ayaa jirta mid ka mida maraakiibtaas oo lagu magacaabo u s s tortuga ma aysan bixin safar muddo ka badan toban sano halka shan iyo toban maraakiib kale aan la filayn inay gaarhaan da-dooda howlgalka oo dhan afartan sano wariyaha v o eda carla bab ayaa arrintaasi weydiisay admiral jim kelby oo ah kusimaha taliyaha ciidamada howlgelinta ee badda maxaa keenay in maraakiib badan oo noocan ay xaaladan gaaraan waxaan isku dayeynaa inaan diyaar ahaanshaha ciidanka oo gaboobaya sugno ma ahan keliya maraakiibta badda iyo beriga ee waa ciidanka badda oo dhan markii aan bilaabay shaqada neefiga waxaan haysanay lix boqol oo maraakiib maanta waxaan haynaa kalabar intaasi haddana weli shaqadii hore ayaan haynaa admiral jim kilby oo ah kusimaha taliyaha ciidanka badda waxa uu v o eda u sheegay in la isku dayayo in la hagaajiyo dhibaatooyinka curyaamiyey maraakiibta dagaalka ee amfibska ee badda iyo beriga si lamid ah sidii loo xaliyey dhibaatooyinka dhulka dhigay diyaaradihii dagaalka dhowr sano ka hor waxaan labalaabnay tirada maraakiibta si habsami leh u dhammaystirtay dayactirka laakiin weli ma gaadhin heerkii aan rabnay waa inaan gaarsiinaa heerka diyaargarowgeenna boqolkiiba siddeetan waxaana mariniska aan u ballan qaadayaa inaan sidaas samayn doono marinisku waxay sheegeen in dhibaatadu ay durba bilaabantay sida uu sheegayo general eric smith marka la eego howlgallada caalamiga ah daldaloolada durba way muuqdaan markii ay rabshaduhu ka dilaaceen suudaan ciidamada maraykanku waxay u baahdeen inay soo daadgurayaan muwaadiniinta maraykanka ah balse sababtoo ah ma jirin maraakiib diyaar ah africom waxay khasab ku noqotay inay isticmaasho diyaaradaha rakaabka dhibaatadan oo sii kordhaysa ayaa culays dheeraada saaraysa ciidamada badda maraykanka xilli la hadal hayo khataraha waaweyn ee ka dhalan kara haddii shiinaha uu isku dayo inuu qabsado taiwan haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur
kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhammaantiin waxaan idin leeyahay ramadaan kariim intaann u gudagelin dhabbaalada waxaan idin soo qabanayaa qasiidadan
waa hagaag aan intaasi kaga gudubno qasiidadaasi Eh, ramadaan mubaarag ayaan mar kale leenahay dhegeystayaasha hawada nagala socda meel walbo ay joogaan Eh, dhambaalka ugu horeyna daanda galabta waxa uu naga soo gaaray doctor daahir jaamac muuse daljir iyo khadar cabdi suldaan cabdiraxmaan xuseen beegsi maxamed cismaan gabalax khaliil cabdi bashiir iyo faarax mahad xasan iyo farxaan maxamed madar mustafe nuur cismaan iyo barkhad axmed cawaale axmed ismaaciil cabdilaahi iyo maxamed sadiiq cabdi muuse shaafici cabdiqani bulshaawi iyo maxamed maxamuud indhabuur maxamed cabdulaahi maxamed maxamed cabdulaahi mawliid iyo maxamed xasan muslin yuusuf iyo maxamed mawliid ow cabdi mawliid cabdi maxamed farxaan cabdi maxamed iyo maxamed daahir maxamed abshir cabdi cabdilaahi iyo injineer maxamed cabdulqaadir bare injineer axmed jibriil cabdi ciro injineer maxamed cabdi cali iyo injineer mukhtaar cabdi cali gaas dhammaan dhallinyaradaasi iyo aqoon-yahanada xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan axmed cabdi oo cali axmed case iyo marwadiisa khatre cabdi oo dhowaan arooskooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allaha idin kala siiyo aamiin dhankii qasiidooyinka ramadaanka aan dib ugu laabanno
عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله sareed iyo maalin haysta rasuulkaasiin mudnaanta saboolkii caydhaq baahan rasuulkii dhinaca saaray sareed iyo maalin haysta rasuulkaasiin mudnaanta saboolkii caydhaq baahan rasuulkii dhinaca saaray عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله sareed iyo maalin haysta rasuulkaasiin mudnaanta saboolkii caydhaq baahan rasuulkii dhinaca saaray sareed iyo maalin haysta rasuulkaasiin mudnaanta saboolkii caydhaq baahan rasuulkii dhinaca saaray عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله rasuulkii saar adduunyo ka saahidayay ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkii saar adduunyo ka saahidayay ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله rasuulkii saar adduunyo kasaahidayay ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay Aa, rasuulkii saar adduunyo kasaahidayay ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله
عليه سلام الله marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiya siigadiya boorka rabo subaxa qiyaame marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiya siigadiya boorka rabo subaxa qiyaame calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام waxaa dhammaal uu nooga yimid cabdinaasir cabdulaahi cadow iyo mucaad cabdulaahi cadow iyo daahiro cabdulaahi cadow iyo khadiijo cabdulaahi cadow iyo nuurto cabdulaahi cadow aaniso cabdulaahi cadow iyo firdowso cabdulaahi cadow iyo hooyo faadumo aadan kerow abti abshir aadan kerow iyo abti maxamed aadan kerow iyo aabe cabdulaahi cadow dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taanayd hawada u marayaan cali cabdulaahi cadow dhammaan waxay jecel yihiin inay taanayd gaarsiiyaan cali cabdulaahi cadow iyo maryan cadow maxamed oo gabadhi ugu dhalatay dalka kenya xerada qaxootiga ee dhadhaab gabadhaasina waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen bushra cali cabdulaahi bushra waxaan leenahay allah ka dhigatiisa u weynaata oo waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta
يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخل العساة السلام عليك السلام عليك حياك بحن بحيدك بركة لها حياك كوبيك يوم إنا بقدر ربو خدا بقد سيحيني بشير ما أوري ولان سلاليك جاية بدن يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخل العساة السلام عليك السلام عليك inaan boqolo bartiya yiilku ku jiray usheedka baroortaoon markaad luxudkan rabe oda boqotay xidhe bashir maure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra alcusati asalaam calayka asalaam calayka markuu boqorkiina qira bulshada ugu yeedhi jiray inaan beled ku marmaray bashleeyo ayaan rabe oda boqotay xidhe bashir maure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dubra alcusaati asalaam calayka asalaam calayka baraaruga markuu lahaa mukhtaar musan tudurguday inaan isku bifaoon galka shabacaadkaan rabe oda boqotay xidhe bashir maure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra alcusati asalaam calayka asalaam calayka gudaydu ayaan daraa kuwa baradii waxyiga macbuudku bax
رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخر العساة السلام عليك السلام عليك gaarsiiyayna kabogaabiyo baadko dhammaan intii layga beerayo axbaabka labaadayoon inaan arka baafiye bashiir maawure walaa salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra alcusaati asalaam calayka asalaam calayka يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخر العساة السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخر العساة السلام عليك hambalyadani daanda waxay naga soo gaartay eedaniishey maxamed cali iyo adeer isaaq maxamed cali jamaal shariif maxamed iyo axmed shariif waxaa kaloo ku jira sacdiye farxaan iyo cadnaan xuseen cali maxamed ca- cabdi nuur iyo asxaab kale waxaana ay u hambalyeynayaan cabdifataax aadam iyo fartuun sheekh maxamed oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada baydhabo waxaan leenahay fartuun iyo cabdifataax allaha ka dhigo kuwii isku waara oo ubad khayr qabana kala hela aamiin markana ku soo dhowaada qasiidadan
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور سلام عليك أحمد النبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور سلام عليك تفتح المقالي بأحمد الفعالي إثنى به عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور سلام عليك بدأ نور الجمال سرى وسطور ليالي إلى عرشي عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك تراه كاللآلي الله بدر الكمال استاتتي عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك تبوتكم عليه يسركم لديه إذا وصل عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك جميل الوجه أجلى له الكلام أحلى إذا تلا عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك حبيب لا شبيه طه وهو فقيه كما بدا عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك ختام الأنبياء سراج الأولياء وقد سما عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك دلائل العباد غدا يوم الميعاد يا ملجئي عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك ثراكم تخلوا وشغلكم تملوا ورؤيتي عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك رحمننا عليه وقد أثنى لديه صلى به عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك سرى وسط الليالي لرؤية الجمال غلا دشا عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك شفيع الخلق طرا أجال الخلق نورا وقد الله عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك صدوق كان واثق سفوح كان سابق شرائع عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك مفادع الغفار كذا لب البرار كل أتى عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك طوبى لمن رآه يسره مناه يوم اللقاء عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك عسى ربي بجود بجاهه يقود شوقي سرا عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك غريب ليس يسهو يقول يا يا هو محبة عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك قد ترى عائد عنيد يا صديد وأقبل عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك لله لي حنين ولي هو مسكين أرى قلبي عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك محمد الأمين أحيا علوم الدين برهان الله عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك كذلك يدوم وبابك يقوم ويسوهل عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك محمد الأمين أحيا علوم الدين برهان الله عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك نبي الحاشمي حبيب الأبطحي سلام الله عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك يا رافع سمائي يا سامع الدعاء أجب لنا عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك وكعبة المكي وقبلة النبي وكلنا عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك واغفر لحاضرينا وكل الغائبين وعاشقين عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك وخدمة الختام صلاة بتام على نبي عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك وآله المحيي وصحبه السرايا قد جاهدوا عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك كذلك يدوم وبابك يقوم ويسهل عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك نوري سلام عليك نور السلام عليك نوري سلام
نور السلام عليك نور السلام
waxaa dhabaal uu noogu yimid suleeqa maxamed cabdiraxmaan iyo nimco maxamed cabdiraxmaan iyo najme maxamed cabdiraxmaan samiira maxamed cabdiraxmaan iyo cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo cumar maxamed cabdiraxmaan iyo eedo nuurto mustaf maxamed yunis aadan kuulow cabdi aadan kuulow cabdicasiis maxamuud cabaas iyo caaisho ismaaciil koosaar iyo baxsan barqad talan dhammaan waxa ay kala joogaan dunida daafeeda waxaana ay taaniid gaarsiinayaan ruqyo isaaq nuur iyo saygeeda maxamed cabdiraxmaan kuulow oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi wiilkaasi oo loo bixiyey cali nuur maxamed waxaa aan leenahay allah ka dhigo kii soo weynaada cali nuur oo waalidkii iyo dadkiisaba wax taraa dhambaalka dhankayga ugu dambeeyana waa hambalyo dhalasho waxaana inaga soo gaartay cabdi cabdulaahi iyo maxamed cabdulaahi maxamed cabdulaahi xaawa cabdulaahi iyo maryan cabdulaahi iyo yuusuf cabdulaahi iyo ciise cabdulaahi iyo maxamed cabdiraxmaan kuulow iyo asxaab kale waxa ay kala joogaan sacuudi carabiya ah, maraykanka canada soomaaliya kenya south africa iyo norway waxaana ay hambalyo dhalasho ay halkani ka gaarsiinayaan cabdulaahi ogadeni iyo sacadiyo cabdiraxmaan oo gabadhi ay ugu dhalatay magaalada nairobi gabadhaas oo loo bixiyey ruweyda waxaan leenahay allah ka dhigotay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin gabagabadii ayaan dhegeystayaal soo gaarnay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha waxaan kusoo xiri doonaa qasiidadan nabi abaanka ah oo ay ku luqeynayso fanaanada xaliima khaliif magool Eh, tan iyo kulanti dambena waa ibraahim xasan garbey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur oo idinle sida iyo nabadgelyo
caafiyadu rafaadiyo oo waa reera guuro oo ifka laga racaayo kuna kuma hadhaceeye caafiyadu rafaadiyo oo waa reera guuro oo ifka laga racaayo kuna kuma hadhaceeye kuwa raranka naartiyo laga reebay jahanabo ayaa rays
sal wslm baarak caley qasiidadaasina halkaasi aynu ku dhaafno haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa toddobaadkan shaacisay in duqeymo culculus oo cirka ah oo ka dhacay meelo ka mid ah gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose lagu dilay horjoogo ka mid ahaa horjoogayaasha sarsare ee kooxda iyo in ka badan afartan maleeshiyadooda ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa sheegtay in horjoogaha oo lagu magacaabo yuusuf dhagnaas iyo maleeshiyadii kale ee ka tirsanaa kooxda shabaab lagu dilay howlgal ciidamada soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaanka ceelbacad ee degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe dilka horjooga yuusuf dhagnaas ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyey afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya maxamed abuukar xasan
waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed ugu bishaarayno ilaahayna uga mahad celinno dhagarqabihii ugu weynaayey gobolka shabeellada dhexe marka laga reebo kobanka dukade ninka lagu magacaabo yuusuf dhignaas oo ahaa nin argagixiso ah shacabka soomaaliya dhibaateeyey gaar ahaan dadka ku nool runugood iyo cadaanlixi iyo cadcaddey ceelbacad iyo tuulooyinkaas iyo guud ahaanba shacabka soomaalida ku nool shabeellada dhexe ayuu dhibaato ku ahay ninkaas ayaa isagoo ku sugan ceelbacad duqeyn ku haleeshay ee ciidanka ciidamada qaranka ay ku sameeyeen iyo saaxiibada caalamiga ah oo iskaashanayo halkaas ayuuna xoo ahay ku baktiyo naftiisu ku waayey sidaasoo kale shan dhagar qabe oo martu ahayd ayaa ayagana ku dhaawacma halkaas oo raggii horjoogayaashii kala ahay oo ka shaqayn jiray gobollada dhexe iyo shabeellada dhexe afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in intii weerarkaasi ka badbaaday oo ka tirsanayd kooxda shabaab dhaawacooda duqeymo kale lagula beegsaday deegaanka galcad ee gobolka galgaduud iyo in ujeedka howlgalkan oo dib loo cusboonaysiiye uu yahay dhammaystirka ka adkaanshaha kooxda oo maalmahan bilowday weerar gaadmo ah oo ay ku beegsanayaan ciidanka xoogga dalka gaariyaa lagula cararay raggii ayaga ahay dhaawacii iyo xuu ahay istaafyadii la socdo labaatan gaaraayey haddana duqeyn kale ayaa haddana lagula dhiftay degmada galcad ee gobolka galgaduud meel u dhow waxaan rabnaa marka shacabka soomaaliyeed inaan ugu bishaareyno xilligan inay cadowga soomaaliyeed ee argixisada ah jab weyn oo gaaray howlgalkan ayaa xoo ahay dib u cusboonaaday waxaana rabnaa ujeedkeedu uu yahay howlgalkan inuu khawaarijta alhabaab maalmo kooban lagu afjaro sidoo kale hay-adda nabad sugidda ee soomaaliya ayaa sheegtay in duqeymaha kale ee lagu dilay ilaa koob iyo afartan ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay ka dhaceen deegaanada boos hareeri iyo jambaluul oo ka kala tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa khamiistii u sheegay warbaahinta dowladda in duqeymo toddobaadkan dhacay lagu dilay in ka badan boqol iyo konton xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab duqeymaha ayaa qayb ka ah dadaallo dowladda soomaaliya ay kula dagaalamayso kooxda al-shabaab xilli uu guluf militari oo xooggan ka socdo gobolka shabeellaha dhexe haddaba maxay tahay kaalinta ay duqeymahan ka qaadan karaan in al-shabaab lagu jebiyo furmaha dagaalka su-aashan iyo kuwo kale ayuu maxamed bashiir cabdiraxmaan weydiiyey axmed cabdulaahi kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga
taageerada cirka runtii waxay muhiim u tahay dagaalka dowladda federaalka soomaaliya ay kula jirto al-shabaab maadaama ay hoos u dhigayso ama wiqayso awooddooda abaabul ay bartilmaameysato hoggaanka al-shabaab runtii kuna qasabta inay kala firxadaan oo ay waayaan bays loogu hagaago ama ay dagaalada ka abaabulaan diyaaradaha marka si lamid a ama daroonka ha noqoto ama diyaaradaha caadiga ha noqoto ee waxbasaadsana ay soo gudbi karaan macluumaada halka ay al-shabaab ay ku sugan yihiin waxayna awood ku siinaysaa ciidamada dhulka inay fursad u helaan in ay beegsadaan goobaha ama faldhigyada ay al-shabaab ay ku sugan yihiin intaasoo dhan marka waxay faa'iido u siinaysaa in ay dagaalka uga hormaraan dhanka al-shabaab oo duqayntii ciidamadii dhulka oo helay macluumaad iyo goobaha ay joogaan inay halkaas uga faa'iidaystaan laakiin duqaymuhu runtii keligood guul laguma gaari karo waxaana la qabaa badanaa dadka culummada maaragta dadka ammaanka ku xeel dheeruna waxay leeyihiin dagaalka runtii guul laguma gaari karo haddii ciidamada dhulka aysan la wareegin gacan ku-haynta dhulka la xoreeyo ama la duqeeyo taasna marka waxay muujinaysaa runtii taageerada cirka iyo ciidamada dhulka in ay leeyihiin istaraatiijiyad cad oo wada socota taasoo ay uga faa'iidaysan karaan runtii in ay mar kastaba inay ka faa'iidaystaan si looga fogaado in al-shabaab ay dib u qabsadaan magaalooyinka la duqeeyey ama laga xoreeyey marka ciidamada cirku mar kastaba waxay u yihiin ciidamada dhulka saacidaad ayay u yihiin laakiin ma ahan absolute solutionka ugu dambeeya oo ay guusha ku gaari karaan Waata.
ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo macawisley Eh, waa tahay axmed eh, dagaaladan eh, guud ahaan eh, muddo laba sano ka badan ayay socdeen marka lagu daro dagaalkan hadda muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday gobolka shabeellaha dhexe oo kale maxay kula tahay caqabadaha dowladda federaalka ciidamadeeda xoogga dalka iyo ciidamadan ay iskaashanayaan ee macawisley ka haysta inay jebiyaan kooxda al-shabaab oo ay si rasmi uga adkaadaan Eh, runtii caqabadaha muuqda waxaad moodaa inay jirto in ay habacsanaan ah dhanka en, eh, isku xirnaanta ciidamada en, in aysan lahayn istaraatiijiyad midaysa oo lagu dagaalgalo qariirad qoran oo ciidamada en, eh, macawisleyda iyo ciidamada dowladdu ay qaataan liidka dowladda waxaa moodaa inuu xoogaa qaldan yahay daruufo dhanka waxaa joodaa sahaydii ay ka cabanayaan ciidamada inay jirto dhammaan marka deegaamada xataa la qabsado waxaad moodaa in aan la gaarsiinaynin nidaamkii dawliga ahay oo aan gacanta lagu qabanaynin taasuna caqabaday ka imaanaya meelaha kale oo aad loo fiirinayo waxaa ka mid ah in ciidamada ka dagaalamaya meesha ama macawisleyda ha noqdeen ama ciidamada dowladda ha noqdeen xataa ciidamada dowladdu inay kala haystaan tababaro kala nooc ay haystaan sida social mediaha ee loogu ba- faafinayo howlgallada ciidamada iyo waxaad moodaa in ah, ay u baahan yihiin in lala xisaabtamo hogaanada ciidamada sirta qaranka iyo howlgalladooda oo kaleta in la qariyo iyo in istaraatiijiyad cad oo la evaluation lagu sameeyo labadii sanoo lasoo dagaalamayo wixii ka qaldamay iyo hadday u baahan tahay in taktikada la bedelo liidka dagaalkana ay dowladda federaalka soomaaliya haysato waana taas runtii meelihii guulaha looga gaaray dagaalkii isis ee ciraaq iyo syriya ka dhacayay ee la kaabsanayay ee kurdiyiinta yacni liidka waxaa iskala mar kastaba dowladda mashruucana marka waa inuu noqdaa mashruuc wakti leh oo dowladda soomaaliyana ay kula socoto tillaabo tillaabo guulaha iyo guuldarrada la gaaray si horumar looga gaaro dagaalka muddada dheer qaata Eh, maxaad is leedahay dowladdu waa inay la timaadaa si loo wajaho oo al-shabaab aysan ugu suurtogelin inay mar laba mar kale soo laba kacalayso taasi oo ah walaaca eh, maalmihii lasoo dhaafay ay dad badan qabeen
Een, xalka oo xalka runtii uu cad yahay waxaana waaye in la mideeyo eh, awoodda ciidamada in la mideeyo hadda dagaalka wuxuu ka socdaa een, eh, deegaanada hirshabeelle iyo galmudug Eh, dhankan puntland marka la fiiriyo waxaa moodaa maamul goboleedka puntland in uu dagaalkooda ay isku filan yihiin laakiin deegaanadan dhexe in ciidamadooda istaraatiijiyad midaysan loo sameeyo oo ciidamada la mideeyo tababarkooda iyo in ay meel ka qayb qaataan oo centralized laga dhigo ee howlgalka dagaalka xogaha sirdoonka runtii laftirkeeda in dowladdu ay awood u yeelato inay dadka deegaanka ay adeegsato dhulka la xoreeyana in la gaarsiiyo maamul shacabkana dib u heshiisiin loo sameeyo si aysa uga faa'iidaysan inay dadka shacabka isku diraan dowladdoodana ay ka hor keenaan kaasi wuxuu ahaa axmed cabdulaahi kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga wuxuu u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mida qasaa'idka aan idinku talagalnay
صلى عليك الله يا خير عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكره يسان للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
qashaa'idkaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahintaydii dhacdadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o e tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
عليك إذ صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من اللسان